الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات أقسام الإعراب إعرابكي aqsaamtiis calaamaadkoodii barashadoodii ayuu u baab yahay lirafci rafciga ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamooyin afar ah addamatu dama ayaa u sugnaatay iyo walwaaw waaw iyo walalifu alif iyo wnuunu nuun fa ama adamatu damadii fatakuunu hiya damadii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad lirafci rafcigii ayaa u ahaanaysaa fii arbacati mawaadica boosas afar ah dhaxdoodii filismi isimkii isimkii dhexdiisa uga ahaanaysaa isimkaas oo almufradi la keliyeelay iyo wa jamci taksiiri taksiirkii jamcigiisii ayaa uga ahaanaysaa iyo wa jamci mu'anasi dhadigii jamcigiisii ayaa uga ahaanaysaa jamcaas oo assaalimi badbaaday iyo walficli ficilkii dhexdiisa uga ahaanaysaa ficilkaasoo almudaarici shibahay alladii ficilkaasoo lam yatasil uusan la xiriirsanin biaakhirihi ficilka aakhirkiisba shay-on waxba shay-on wax waay wax aan la xidhiibsan ayib musanif raxmatullahi caleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa baab la yidhaahdo baabu macrifati calaamaati aqsaami alicraab aqsaam ku darsado meesha calaamaadka iyo icraabta dhexdoodii aqsaam ku dara baab la yidhaahdo baabu macrifati calaamaati aqsaami alicraab baab la yidhaahdo ayuu rabaa inuu kaga hadlo baabkan inuu baab meeshan u sameeyo musanifka waa lagu qabsaday maxaa yeelay meeshani waxay ka tirsan tahay icraabti baabkeeda waxaa la rabay baab markii la sameeyo wixii ka dambe baab gudihii soo galaya fasala ugu horeeyey fasalaya ugu horeeyey maadaama meeshaani ka tirsan tahay baabulicraab in baab loo sameeyoba ma ahayn baab wax ka yar in loo sameeyo waayo kitaab waxaa soo hoosgalaya ka yar baab baab waxaa soo hoosgalaya ka yar fasal fasal asin waxba ka sii yar wad idan meeshaan inuu baab u sameeyo baab dhaho waa laga fiicnaa waxaa ka fiicnaa inuu yidhaahdo macrifatu ama uu yidhaahdo hee macrifatu ama fii macrifati faslun dheh faslun inuu dhaho ka ficnayday baab inuu dhaho waxaa ka ficnayday faslun faslun fii macrifati calaamaati aqsaami alicraabi inuu dhaho ayaa ficnayday intaasi wax musanifka lagu qabsaday waaye saas ogow intaas ina kaga joogso sidiisii ku wado markaa baabkan musanifka wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood litraariciya korsoo fiiriya baabkan musanifka wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood wax kale ma aha laba keliya baabkan musanifka wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood bis ah arrinka koowaad macrifatu calaamaati aqsaami اlcraabi waayo arrinka koowaad macrifatu calaamaati aqsaami اlcraab mar walba aqsaam ku daro qaybta koowaad waxaa waay aan dhahnay macrifatu calaamaati aqsaami اlcraab inta dhig labo wuxuu kaga hadlayaa almucrabaatu labo wuxuu kaga hadlayaa almucrabaatu labo wuxuu kaga hadlayaa almucrabaatu labadaas arrimood ayaa u kaga hadlaya baabka naxwana haddaad maqasho baabkana ku dhisantaha meeshii meeshii naxwo ka dhintay inti waay haddii baabkan aada fahamto naxwo gacantaada ku jirta intii kuu dhimina hor u soco haddii baabkan aada fahmi wayso ha dhaafin iska fadhiiso ha lugo-in baabkan maalintii uu dhammaado haddii aada fahmi wayso ha lugo-in iska joog laakiin hadda waxaan rabnaa laqba laqba la iska wadnaa maahno laakiin wax badanaa ka qaadan doona shidaal ah shidaal baabuur shidaal ama socona ma jirto naxwo qofkii rabana meeshaani shidaalkiisii ah ku shaqaysan karaa wixii lagu shaqaysana intay ku jiraan baabkan gudihiisa ku jiraan min ajruumi ilaa alfiyatu min malik wixii naxwo la dhahay baabkana ku fadhiya marka wuxuu kaga hadlay aan dhahnay musanifka baabkan laba arrimood kow macrifatu calaamaati aqsaami alcraab ama calaamaatu aqsaami alcraab iyo almucrabaat calaamaatu aqsaami alcraab tir lay sheegeen haddii ah tir lay waay waa shan iyo toban waay tire lay waaya waa shan iyo toban maxay yihiin ma galayno ma galayno hadda mucrabaadkana waa kow iyo toban waay intaas way fasalka dhan intaasuu ka hadlayaa intaasina markii aan dhammayno hadda ma ma baranine waa noo dhiman tahaye markii aan dhammayno markaas ayaa hal hal lasku laga yaabaa in laisku weydiiyo hadda laakiin intaasi ugu musanifka baabkan wuxuu kaga hadlaya dhaanay laba arrimood arrintii koowaad waxaa waye macrifatu calaamaati aqsaami alcraab oo ah shan iyo toban iyo almucrabaat oo ah kow iyo toban intaas ma haysaa ya fasalka fiirsoma musanifku wuxuu leeyahy raxmat ullaahi calayhi baabu faslka si fiican iskaga ilaali baabu macrifati calaamaati aqsaami alcraabi meeshaasa istaagaysaa dhexdan mamnuuc waayo haddaad istaagto waa ganacsan tahay waa ganacsan tahay waa ganahan tahay haluu ganaha ha istaagin waddadii aada hadda ka imaatay haddana ku laabanaysa dib kelimad kastoo ti ku xigtay ayaa fasirka siinaysa ilaa kii meesha aad kasoo bilawday ka gaarayso maxaa yeelay waa qaacido way mudaaf in mudaafun ilayhi macnahooda dhexdooda lama istaagi karo ilaa meesha u dambaysa gadaal gadaalna waa loo fasiraa he baab mudaaf way macrifa mudaaf ilayhi way macrifatu mudaaf calaa mudaaf calaama calaamaat mudaaf ilayhi way calaamaat mudaaf aqsaam mudaaf ilayhi way aqsaam mudaaf alciraab mudaaf ilayhi way lama istaagi karo meesha say dhahaysa marka baabu macrifati calaamaati aqsaami alcraabi icraabkii aqsaamtiisii calaamooyinkood barashadooda ayuu u baab yahay icraab waa dhigaan soo ma aqsaamna calaamaadna macrifana intaasaa u baab yahay ilahay waayba waa yahay asaga hadda musanif aqsaam kuma darin laakiin waa ku jirta waxyaabaha meeshaan lagu sheegi doono waxaa iska leh aqsaamtii iska leh laazim waa lagu dara marka haye lirafci dhe marka lirafci rafcigii ayuu u sugnaaday arbacuu calaamaatin calaamooyin oo afar ah lirafci rafcigii ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamooyin afar ah addamatu dama ayaa u sugnaatay bedel waay ayaa la yidhaahdaa addamatu dama ayaa u sugnaatay iwalwaawu waaw ayaa u sugnaaday iyo walalifu alif ayaa u sugnaaday iyo wannuunu nuun ayaa u sugnaaday aqsaamul icraab imisay ahaayeen afar midka koowaad muxuu ahaa rafco rafcigii ayaa meeshaan warkiisii lagu sheegay waxaan isku ogeyni raf wax la arkaayo ma aha rafa ma la arkayaa maya maya weligiisii lama arko waa soo tusaalaynay maalintii horeyd maxaa ku soo tusaalaynay qalin gacan i laba gacmood gacan midig qalan dhiibayso gacan bidax loo dhiibaayo qalan isku dhiibayaan isku dhiibidii ma la arkaya maya isku dhiibidii oo kale waa lama arko isaga rafka lama arko ha ku loo go-in waayahay haddii asaga aan la arkaynin maxaa lagu gartaa inuu meeshaan rafo fadhiyo xidhihiina aan lagu arkaynin saa lagu ogaan karaa ciidanu leeyahay afar arrimooda lagu gortaa afar arrimood kelimadan inay rafciisan tahay waxaa lagu garanayaa afar calaamo afar sumad ya afar sumad ayaa lagu garanaa afartaasi mid ka mid ah haddaad meeshan ku aragto waxaa jooga kelimadan maxaa saaran rafci saaran afartaas mid ka mid ah haddii aad kelimo aad ku aragto kelimadaasi waa rafciisan tahay hee rafcigii aawe war rafile ma arkee ciidankiisa meesha fadhiya ciidankiisa ayaa meesha fadhiya afartan mid ka mid a meesha haddi aysan oolin rafco ma joogo meeshaas mid ka mid a haddii uu oolana ama yaalana waa joogaa wuu joogaa wa afart maxay yihiin marka afart xafid kow addamatu ayadaa asal u ah ayada ayaa asal u ah kan la abal calaamada labaadna hee waa waay damadii haddii meeshaan gala wayso naftirkeeda culeys ku noqoto ama maanta damadii dhimato dama ayaa dhimatay waa la aasay yaa hooshii ayada qaban jirtay qabana waa waay war waanta lama ma joogto meesha way dhama way dhamataye laakiin waa waa fadhiya waaw haddii fadhiyan waxaan leenahay rafco wuu joogaa maxaa yeelay waawda dama ayaa dhashay dama gabadheedii waay ma fahamteen waa saas xaqiiqatan sharcan luqad ahaan waa saas damada haddii la buuxiyo maxaa ka dhalana waawa la dhahaa dama hadday dhimato gabadheedii booskeeda imaanaysa wa oo la yidhaahdo waaw waaway ee la dhahaa waaway ee la dhahaa ayadaa meesha imaanaysa fasalka joojiye baaraka allahu fiikum allah amas haddii waawdii dhimatana waxaa imaana alif oo muxuu rabaa walaashay waaw ayaa walaashay ah walaashay meeshii ka baxdeen inaan fadhiisano dhahay isaga isaga walaashay alifka yaa waaw walaal u yahay waawdaba waawdii ma la waaye haddee walaashiisi hadday dhimato isagaa imaana marka shaqadii walaashay qabanaysa anaa qaban u leeyahay haddii waaw aad aragtana marka waxaad leedahay kelimadan aakhirkeeda waaw aad ku aragtana waxaad leedahay ism waay lakin halka hadda insha allah waxaad leedahay raf waa joogaa waawa dhintayba nuuna imaada marka imaanaa saddexdaasi waa isqaraabaysanayna ee kuwii haddii meesha ka baxeen maanta anaa fadhiyo leeya isagana intaas ma la fahmi saas way marka lirafci rafciga ayaa u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamooyin afar ah addamatu dama ayaa u sugnaatay iyo walwaaw waaw iyo walalifu alifi wannuunu nuun intan xafid si fiican u qabo fa ama addamatu damadii marka damadii waxaan soo ogaanay in calaamo u tahay rafci soo maaha imise boos calaamo ugu noqonayso marka hal boos miyaa u fadhiisanaysaa laba boos miyaa ude u fadhiisanaysaa saddex boos maa u fadhiisanaysaa afar boos maa u fadhiisanaysaa xaggee u fadhiisanaysaa ninka mas-uulka ah madaxweynaha ah magaalooyinka dhan isma islama koobi karo magaalooyinka qaar ka mid muxuu samaysanaa naaib soo maa badan mas-uul u samaysanaya waxaas meeshaasi asaga ugu shaqaynayaa madaxweyneha ugu shaqaynaya ninkan soo maa imise magaalo marka u dhiibidi rafcihii damada imis oo magaalo u dhiibtay oo inuu u taliyo hool ka qabto oo u dhiibtay afara laguna afar afar meelooda u fadhiistay aw rafca haddaad tahay meeshan anaa fadhiya wixii aad rabto anaa kuu qabana ee wixii aad iigu baahan tahay waa kuu qabanayaa ad adiga iska naso uu leeyahay imise u fadhiisana u dega afar magaalo u dega afar magaalo magaalo waxaa la yidhahdaa ism mufrad magaalana waxaa la yidhahdaa jamu taksiir magaalana waxaa la yidhahdaa jamu anathu salim magaalana waxaa la yidhahdaa almufrad almudaaric aladi lam yatasir bi akhiri shay afartan magaalo asaga u degaya wuxuu u shaqaynayaa rafcihii lamadii imise degaysa boos afar boos afartaas boos yaa u shaqaynaysa rafcihii rafcee ee dameey afartaas boos iyo degadi ayuu dhahay haye ayaa dhahay waa u shaqaynaysa saasaa laga wada fiiri fa ama damatu damadii hee fatakunu hiya takunu ficil waaye calaamadeedana waa lasweydiin doonaa ficil waaye haddaba haddii soo raadi waysaan idinka waaye fa ama damatu damadii fatakunu hiya damadii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad iyo sumad lirafci rafci ayuu u ahaanaysaa imise boos fii arbacati mawaadica boosas meesha ka bilaabaysa iska ilaaliya boosas afar ah dhaxdoodii boosas afar dhaxdood ay ugu ahaanaysa booska koowaad filismi isimkii dhexdiisa uga ahaanaysa filismi fil ismi ma dhahaysa iska ilaaliya filismi isimkii dhexdiisa ayaa uga ahaanaysa isimkaas oo almufradi la keli yeelay la keli yeelay maxaa laga wadaa hal habo waay hal shay waay magac oo hal ah ism la keli yeelay waay ama nin ha ahaado magacaasi nin ha lahaado ama naag ha lahaato ama xayawaan kale ha lahaado ama magaalo ha lahaato hee maxaan leenahay ism mufrad baa la yidhahdaa magac kasta oo hal shay ku tusinaya ayaa la yidhahdaa ism mufrad ma fahamteen laba haddii ku tusiyo wax kale waayo hal lay bis hal hal magac haddaad aragto maxaa la dhahaa ism mufrad waayo ism mufrad marka markii la rafcinaayo maxaa lagu rafcinayaa addammatu god waayo god rafco god maaha ee damo ayaa god haddii rafco god waay aad dhahdo damo maaa maxaad dhahaysaa marka ya wax aad dhahaysa ma garan kartid rafco haddaad god isku dhahdo hee damo wixii dhihi lahayday ee lagaa rabaa cunuga waa lahay hooyadiisiiyo salaad dukanaysa agteed uu joogay hadda ka hor salaadiis u dukanaysay wuxuu maqlay ataxiyaadki oo istaag ku akrinaysa maqlay hooyada waa istaagan tahay waxay leedahay ataxiyaatu lilahi was- waa s- waa istaagan tahay waa maqlay wuxuu dhahay uu la hadlay hooyo haddaad ataxiyaadkii istaag ku akrisay fadhigi wixii ku akrin doonta lagaa rabaa buu dhahay wax kas meelanaya soo ma saas waa marka haddii aad rafco aada damo aad dhahdo ee god aad dhahdo damo wixii dhehi lahday waa lagaa rabaa rafco afartii hadda lasoo sheegay laisku geeyey aa la yidhahdaa ma fahamtee raf maxaa la dhahaa afartii calaamadood laisku daray ayaa waxaa la dhahaa rafco la dhahaa idaa mudamadii waxay ka mid tahay qeyb rafco ka mid ah sooma sidaas kusoo saar kow marka midka koowaad waxaan dhahnay filismi isimkii dhexdiisay uga ahaanaysa isim uga ahaanaysa takuuna lagu tacalujina iska ilaaliya lagu xiraa filismi isimkii dhexdiisa uga ahaanaysa isimkaasoo almufradi la keliyeeyey oo hal haba ah laba qof aan ahayn laba shay aan ahayn hal shay ah kow iyo wa jamci taksiiri taksiirkii jamcigiisii dhexdiisa uga ahaanaysa wawdan isimki ayaa lagu xirayaa oo waxaa ku xiraysa waxaa meesha ku jira fiidii oo kale meesha ku jira meesha ku dhafan tahay macnaha kuma darayso lafdiga laakiin macnaha ayaad ku daraysa say dhahaysaa i wa jaamici taksiiri taksiirkii jamcigiisii dhexdiisa uga ahaanaysa taksiir macnihiis maxaa waay jijibiin waay ama dooriin waay ama jijibinaa la yidhaahdaa jamcana saddex i wax ka badanaa la yidhahdaa meesha jamc haddaad maqashaba naxwo saddex shay iyo wax ka badana la yidhahda jamca marka maxaa waay waan fahamnay lafda kas inaan fahamno waayo soo maa jamca maxaa waay saddex shay iyo wax ka badana la yidhahda taksiir maxaa waay jijibiin waay idan macnihiis maxaa waay marka jamcigii la jijibiyey ama jijibintii jamcageeda waay iyo wa jamci taksiiri taksiirkii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysa iyo wa jamci lmu'annafi hee dhadigii jamciisii dhexdiis ayaa uga ahaanaysaa dhadig waa ligaana soo maha jamcna kii hadda le waay saddex iyo wax ka badanna waay iyo wa jamci lmu'annafi dhadigii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysaa jamcaas oo assaalimi badbaaday muxuu ka badbaaday jijibintii sadakii hore loo jijibiyey maase waa badbaaday mithaalka markii la gaaro ogaan doono insha allah la gaaro ayaan ogaan doonaa jamcaas ayaa ku saalim waa sifo sida fiican in laga khilaafaa ka jira in mu'anadka laga sifaynayo ama laga sifaynayo jamca oo lasu khilaafsan yahay hadda hal qaado bes jamca ka sifay jamcaas oo assaalimi aad oranaysaa jamcaas oo asaalimi oo badbaaday dumar oo saddex ka bilaabanaya waaye oo badbaaday jamcoodii walficli iyo ficilkii dhexdiis ayaa uga ahaanaysaa meeshii hore lagu wada isimkii iyo walficli ficilkii dhexdiisa uga ahaanaysaa ficilkaas oo ficil waa badan yahaye ficilkaasoo almudaarici waxaan soo sheegnay icraabku waa iska leh ism iyo ficil bis gaar ahaan mudaaric mari soo ma waa kana ficilkaasoo almudaarici mudaaric waa sifo almudaaric ficilka laga sifeyna ficilkaasoo almudaarici shibahay talow muxuu shibahay isma shibahay muxuu ku shibahay mar kale hadda naga dhaaf adi lakin saas u fasiro ficilkaasu almudaarici shibahay ism shibahay muxuu ku shibahay mar kale waayo aladiina sifa labaad waa haddana alladii ficilkaasoo ficil kale laga sifayna alladii ficilkaasoo lam yatasil uusan la xiriirsanin biaakhirihi ficilka aakharkiisii shay-un waxba mid waxa la xiriirsaday ayaa jira laakiin kan waa kee waay kii waxba aan la xiriirsan oo maxaa loo diidaa waxyaabaha in la xiriirsan la diiday maxay maxay yihiin waa imaan doona wax waay wax waa la ogyahay laakiin hadda lama sheegayo adiga inta ku ha kuu joogo oo aad leedahay waxba aan la xiriirsanin shay waxba aan la xiriirsanin wallahu subhanahu wa taala alam wabilahi tawfiiq